the sacrifices his mother had to make for him at such a young age.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com
ciid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo badhka duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay koob iyo soddonka bisha julaay sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxay halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa
qodobadaan idinkugu hayna idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta kusoo qaadan doonno qaabkii ay soomaalidii hore u soori jirtay martida dadka soomaalidii dhaqankeedu waa dad dhaqan wanaagsan leh marka sidiisa loo raaco qaybo kala duwanna dhaqanku uu leeyahay oo tiirdhexaadyogu ah jiritaanka dadka waxaa ka mid a tiirdhexaadyada sooriyada oo kale qaabka sooriyada sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu sugo siduu hadalka u dhigay toddobaadyo bilo ama xitaa sannado natiijooyinka doorashada bisha nofembar sababtoo ah dhibaatooyin uu saadaaleeyey in ay ku dhici doonaan codbixinta dadka boostada loogu soo diro trump ayaa ugu sheegay saxafiyiinta galabnimadii khamiista aqalka cad inuusan doonaynin dib u dhicis isaga oo yidri laakiin sidoo kale ma doonayo in aan sugo muddo saddex bilood ah kadibna aan ogaado in codbixinta oo dhan la la-yahay doorashaduna aysan dhicin dadka caqliga lihi way og yihiin dadkaan caqliga lahayn ayaa laga yaabaa inaysan ogeyn ayuu yidhi madaxweynaha horaantii maalintii khamiista ayaa madaxweyne trump waxa uu soo jeediyey in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada ee sanadkan isaga oo adeegsanaya bartiisa twitter-ka ayuu ku eedeeyey caddayn la-aan in codbixinta ee boosto lagu diro taas oo qaadanaysa waqti dheeri ah in la tiriyo ay ka dhigayso doorashada madaxtinimada ee sanadka laba kun iyo labaatan doorashada siduu hadalka u dhigay ugu khaladsan ee uguna been abuursan taariikhda madaxweynuhu awood uma laha dib u dhigista doorashada sida uu qabo dastuurka maraykanka koongareeska ayaa awood u leh inuu doorto wakhtiga doorashada sharci ahaana waa talaadada ugu horeysa ee ka dambeysa isniinta ugu horeysa ee bisha noofembar sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa markiiba diiday fikir kasta oo doorashada dib loogu dhigi karo afhayeenka golaha nancy bolosi ayaa ku jawaabtay barta ay ku leedahay twitter-ka qodobka labaad qeybtiisa koowaad ee dastuurka maraykanka ee dhahaya koongareesku waxa uu go-aamin karaa wakhtiga la dooranayo codbixiyaasha iyo maalinta ay ku bixin doonaan codkooda maalintaas oo noqon doonta isku mid dalka maraykanka oo dhan saraakiisha doorashada kooxaha xuquuqda madaniga iyo taariikhyahanada ayaa sidoo kale waxay dhaleeceeyeen soo jeedinta madaxweynaha ugu yaraan sagaal qof oo rayida ayaa ku dhintay weerar cusub ay koox islaamiyiini ka fuliyeen kaabo dilgaado oo ah gobol xasiloon oo ku yaala waqooyiga dalka mosambiik sida ay sheegeen dadka deegaanku weerarkan oo lala beegsaday magaalooyinka mokombi adibaria iyo weliba mokomia oo ka tirsan gobolkan ayaa sida ay dadka deegaanku v o a u sheegeen ay ku qasbeen inay guryahooda ka cararaan islamarkaana ay gabaad raadsadaan sidoo kale dadku waxay intaasi raaciyeen inay dableyd inay ahaayeen koox raga islamarkaana gudaha u soo galay magaalada takandua oo iyagoo halkaasina ka raadsanaya markaasi cunto qof dadkaasi ka mid ah oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa v o a u sheegay in kooxdan ay deegaankaasi yimaadeen lixdii fiidnimo isagoo intaasina sii raaciyay in markii ay halkaasi ku soo laabteen maalintii xigteen ay arkeen siddeed qof oo qudha laga jaray amaba la dilay dhegaystayaal goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka balse marka hore haatan aynu wada dhegaysanno heesta ciidda iyo weliba codka fanaanada maryam mursal ciise
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaanu idin leenahay ciid mubaarag haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada jigjiga kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimcaah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeennan toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka oo uu marti inoogu yahay abwaan bedel cabdulaahi geele oo ah agaasimaha horumarinta luuqadda iyo suugaanta ee dowladdeegaanka soomaalida xafiiskaasi oo hoos yimaada xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladdeegaanka soomaalida mawduucaanu ku soo qaadan doonaana uu yahay martisoorka soomaalidu ay dhaqanka u lahayd oo ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee soomaalida dhaqan ahaan lagu ammaano sida ay martida u soraan abwaan kusoo dhowow barnaamijkan faahfaahinna naga siiye sida dhaqanka martida uu ahaa soomaalida waad mahadsan tahay haashim dadka soomaalidii dhaqankeedu waa dad dhaqan wanaagsan leh marka sidiisa loo raaco qaybo kala duwanna dhaqanku uu leeyahay oo tiirdhexaadyagu ah jiritaanka dadka waxaa ka mid a tiirdhexaadyada suuriyada oo kale qaabka suuriyada suuriyada lafteeda marka fara badan anigu waxaan soo qaadanayaa marka qaybta la yidhaahdo dhibaada oo gabdhaha qaabkii loo dhibaadin jiray ah waa suuriyada marka waa mid ka mid a tiirdhexaadyada suuriyadu ay leedahay arrin marka dhacda ah oo run ah oo aniga igu dhacday weeye tixdan soo socota waxaa la yidhaha magaceeda sooriyo sooriyo waxaan ka sameeyey arrin igu dhacday aniga marka arrintaas waxay ahayd sideedaba gabadh aabba iyo hooye dhaleen marka ay hana qaado calafkeedaa usoo baxa way tagsataa marka dee way tagsataayoo calafka usoo baxay bay reerkeeday tagtaa halkii ilahay calafka ugu daray marka ay tagsato waxaa dhaqan ahaa oo la odhan karaa wuxuu ahaa waajib dhaqaniya gabadhaasi gooray noqotaba inay reerkii ay ka dhalatay kusoo noqoto ay soo booqato booqashadaas gaadiidkani ma jirin diyaaradii ma jirin hawadan la maraya ee telefoonnadan iyo isgaadhsiintanna ma jirin wakhtigii hore baabuurtuna ma jirin hadday jireenna innaga wayba inagu yarayd marka gabadhu gobol ay ku tagsatay oo ay deganaydoo ku dhaqantay iyay ka tagtaa gobolkii ay ku dhalatay iyo reerkii ay ka dhalatay bay u lugayn jirtay marka dhibaatooyin bay iska mari jirtay wakhtigaa gabadhaasi marka ay reerkooda timaado rafaad badan ay soo martay kadib
abwaan markaasi maxaa waajib ahaa sooyaalkaa hore ee soomaalida laguna soo rii jiray martida gaar ahaan haweenkaasi
waxaa waajib dhaqaniya ahaa aabbaheed walaalkeed haddayna walaal iyo aabba lahayn adeerkeed kolba cidda ugu soo dhowey gabadhaa in la soo dhoweeyo si fiican loo soo dhoweeyo la dejiyo maaragtay la sooriyeeyo sooriyadaas marka nin waliba wuxuu ku sooriyeyn jiray waxa uu haysto ee hantidiisu ay tahay rag baa geel ku sooriyeyn jiray oo inta awr loo soo qabto oo aqal xariira loo xidhxidho oo siwaariic la yidhaahdo loo xidho oo awrtaa loo raro hilib la jaro oo maaragtay awr goolale inta la qalo oo collab loo gooyo awrtaa lagu raro aqalkii xariirtaha iyo collabtii lagu raro muxuu ahaayey geel noolna raacin jiray ragga aan geela lahayni sidaasi lamida intaa intuu sameeyo lo-da ayuu iyadana uga jari jiray sacba saca uu ka qiimo badan yahay buu uga soo xuli jiray nin walba iyo itaalkii kii arila arigaasi ku sooriyen jiray ninba waxbuu ku sooriyen jiray laakiin waxaa mustaxiil ahayd ama mamnuuc ahayd gabadhaasi iyadoo faramadhan inay reerkaa ka noqoto dhaqanka kuma jirin wuxuun waa in lagu sooriyeeyo arrintii sidaa ahayd anigu wati wakhtiyada ka mid a anigaoo jooga magaalada adis ababa magaala madaxda dalka etoobiya oo arday ah oo waxbarta oon markaa cidina ii gacan haynin ama ii xil haynin riyaalaadka aan ku raaco baska lagu tegayo meesha waxbarashada aan wax ka barto ayaan shaxaadi jiray marka aniga oo riyaalka shaxaada waxbarashada aan ku tegayo hadhowna haddaan doono soo lugeeyo intaan riyaalkaba waayo ayaa waxaa timi gabadh uu adeerkay dhalay yaa ii timi gabadhii adeerkay dhalay way ii timi aniga runtii mayna igu soconin oo qasdigeedu aniga ma ahayn hase ahaatee dee marinkeedii baa noqdayoo meeshay soo martay way igu habeen dhaxday marka kol hadday igu habeen dhaxday oo ii timi gabadhii anigay marka marti ii noqotay waxa ay fuulay marka waajibkii dhaqaniga ahaa ee ahayd gabdhaha in la sooriyeeyo waajib dhaqaniya bay ahayd in gabdhaha la sooriyeeyo oyna faramadnaan ka tegin gurigooda
abwaan maadaama culayskaasi kusoo dul saarnay maxaad yeeshay ee tallaabaa tala way igu caddaatay gabadhu doorkii hore way isoo martay way idhaaftay iyadoo aanan waxba u geysanin laakiin aan la shaqshaqeeyey oon caawiyey bay idhaaftay mar labaad bay haddana isoo martay mar saddexaad bay haddana isoo martay iyadana duruufaheeda iyo danaheeda ayaa waddadaa marinayay marka anigu waan anaa aad u yaxyaxay marka oo naftaydii la hadlay gabadhan isoo mudatay dee waa gabdhihii la sooriyen jiree mudnaa in la sooriyeeyo oo qaali ah gabadh qaali ay weliba ahayd aniguna marka waxaan isu arkay haddii aanan wuxuun samaynin oo aanan wuxuun tallaaba isku dayin dee inaan qayrkii ka hadhaayo qayrkay aan ka hadhay oon raggii gabdhaha sooriyen jiray aan ka baxay xeerkii iyo dhaqankiina aan jebiyey baan isu arkay ardayna waan ahaa waxaan sameeyaan garan waayey tala way igu caddaatay nin baa marka waxaan xusuustay ninkii yidhi haddaan taag waayey matalaan waaye war haddaan taag waayey matalaan waaye taasaan xusuustay waxaan xusuustay marka in waxay doontaba ha ahaatee afkayga iyo carabkayga ilaahay wax geliyey haddaanan geel lahayn oonan lo' lahayn oonan farda lahayn oonan ari lahayn oonan dheeman iyo dahab ka ganacsanayn oonan ganacsi ahayn oon arday ahay oon riyaalka baska aan ku raacayo markaan imtixaanka gelayo aan soo shaxaatamo gabadhina ay mutaysatay nin weynna aan ahay in hibo kale ilaahay afkayga geliyey baan xusuustay carabkayga ay ku jirto waxaan go'aansaday marka gabadhii qayb ka mida suugaanta inaan ku sooriyeyo sooriyo uga dhigo tixdan marka sooriyo magaceeda sooriyaa la yidhaahdaa tixdanaan helay tixdaasaan gabadhii marka ku sooriyeeyey oon ku ambabixiyey iyada oo faraxsan oo aad u qanacday oo ka qanac badan oo ka galgacayl badan oo ka farxad badan kuwii xoolaha la siinayo noolnool ayaan gabadheed meelkasaa ku ambabixiyey haddaba abwaan bal tixdaasi aad ku sooriyeysay gabadhaasi ku soo martiday ee aad u bixisay sooriyo midhaheedii noo tiri adigoo ku luuqaynaya tixdii sooriyo marka waata sadagabay beryahan waniga sadar ku luuqayne waataanka saayiidaytan iyo soonkii kaaraamede xarun basaqdii dhexe hurdada saarku ii yimide bal aan siideeya suugaanta ogusay u tahay sheegousay u tahay sheego adiga sureeray walaal sawdyarku tirine taariikhda sooyaalka ee soo jireenka ahi dhaqan suubanoo saafiyo laga saliilyonin oo aan saluug miyo lahayn meel la saari waayo sidaad gaaraan sebanadii tegay sharaftu sarrayde saakana si kaleeyuu xilligu noo sawirayaaye noo sawirayaaye adigoo su'aaliilay mansaadna iiga doonin sad aanoon ku siin jirin misaana iga sugayn saaka seebigiyo carruurtii aanun saacu fiidinaynin sadargabay ina kugu sawiilo waxaan u saaweeye bal aan siideeya suugaanta usay u tahay sheego hadduu gabadh socdaal soo gaaliyo sahanka reerkoodu suurinkiyo hadday toobiyaha saarta cagaheeda sakal iyo waxay soo martaa suurin ciidhiidhyoone suudiga boqol iyo lugbaysabad ku daashaye surmi iyo haraad bay martaa sumuc kulayleede surmi iyo haraad bay martaa sumuc kulayleede seedaha waxay liilisoy sabarka liigtaba socod bay ku gaadha xigtada beesha saydalaane
waan bedel cabdulaahi geele oo aanu ku waraysanaynay xarunta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowla deegaanka soomaalida xafiiskiisa agaasinka horumarinta luqadda iyo suugaanta inoogana warramayay habdhaqankii hore ee soomaalida iyo sooyaalkeygii ay u lahayd martisoorka barnaamijkan waxaa idinka soo diyaariyey magaalada jigjiga anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaya saas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay ciid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne kubad sameeyaha u dhashay dalka sbain ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester city ee kubadda cagta david silva oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa uu dhacayo marka si rasmi ah loo soo gebagabeeyey xilli ciyaareedkan ayaa xiise ka helaya kooxaha inter milan iyo valencia tababaraha kooxda inter milan antonio conte ayaa si aada u xiiseynaya xidiga waxaana uu doonayaa in khibradda silva uu uga faa-iideeyo xidigaha uu ku haysto kooxdiisa inter milan silva oo waayihiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaareed ku qaatay kooxdiisa manchester city ayaa albaabka ka bixi doona marka kooxdiisa manchester city ay soo gebagabayso kulamada uefa champions league silva ayaa sidoo kale xiise ka helaya kooxdiisii hore ee uu kusoo barbaaray ee valencia ka hor inta uusan ku biirin kooxda manchester city david silva ayaan wax qandaraas kordhin ah ka helin kooxdiisa manchester city waxaana sidaa laysku afgartay wararka ay sheegayaan in loo madax banneeyey in kooxdii uu doono uu ku biiri doono tababare bebe guardiola ayaa sheegay in booska uu banaynayo david silva uu ku buuxin doono ciyaaryahan phil fordan oo ammaan ballaaran uu u soo jeediyey dhinaca italyaanigana waryahanka kooxda inter milan zalatan ibrahimovich ayaa la sheegayaa inuu sii joogayo kooxdiisa iyadoo maamulka kooxda ac milan ay doonayaan in qandaraas cusub uu siixo zalatan ibrahimovich ayaa tan iyo intii uu kusoo laabtay kooxda ac milan waxa uu noqday xidig kooxda dhiig kusoo celiya iyadoo tan iyo intii dib loo furay horyaalka talyaanigana kooxda ac milan aan marnaba laga badinin zalatan oo wacdaro ka dhigaya kooxdiisa ayaa furo u ahaa inta badan guulaha ay kooxdaasi gaarto sidoo kale ebra ayaa qaatay doorka hogaamineed ee kooxda ac milan isagoo si fudud saameyn ballaaran ugu yeeshay xaaladda qolka labiska ee kooxdaasi maamulaha kooxda ac milan ivan gazidi ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyey kaalinta kooxda ac milan uu ku leeyahay zalatan ibrahimoveja dhinaca kalena kooxda roma ee kubadda cagta ayaa waxa ay doonaysaa inay si rasmi ah ula soo wareegaan ciyaaryahan karis smolin oo kooxdaasi si amaha kula joogay xil ciyaareedkan sii dhammaanaya balse milkiyadiisa ay iska leedahay kooxda manchester united roma ayaa si aada uga heshay hanaankii ciyaareed ee smolin uu garoonkooda kusoo bandhigay taasoo hadda ku riixaysa inay la wareegaan kooxda iskale milkiyadiisa ee manchester united ayaa qiimaha xidiga smolin uu kaga bixi karo ku sheegtay milyan oo pound laakiin kooxda roma hadda diyaar umaha inay qiimahaasi bixiyaan waxaana ay ku dadaali doonaan inay gorgortan ka galaan smolin ayaa boos joogto ah ka waayay kooxdiisa manchester united kadib markii ay soo iibsadeen harry maguire taasoo sababtay in xidiga si amaha lagu diro sidoo kale kooxda roma ayaa waxa ay doonaysaa in heshiiska amaahda ah ee mikitarian ay ka dhigaan mid rasmi ah miki oo milkiyadiisa iska leedahay kooxda arsenal ayaa markii uu boos ka waayay kooxdiisa waxa uu si amaha ugu biiray kooxda roma oo markii dambe uu isku soo bandhigay maamulka kooxda roma oo si aada uga helay adeegyada smolin iyo mictarian ayaa dadaal u galaya sidii heshiisyadooda ay uga dhigi lahaayeen kuwo rasmi ah wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ka hadlaysa maalintan weyn ee ciidul adxa waxaa ku luuqeynaya fanaanka jooqle iyo fu'aad cumar
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oe halkan si wada jirayda kala socotiinayeen cashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud jirwac tan iyo tan idaacadan idaacad lamid ay isugu iman doonaan waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo